halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban heerarka afamiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha agos waa toddobaiylabaatansanadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
booliiska kanada oo dhan oo r c m p la yidhaahdo iyo booliiska magaalada edmonton iyo booliiska magaalada toronto saddexdaas qolo oo saddex wada booliis ah oo labada magaalada toronto iyo midka edmonton waxaa la yidhahda city booliis magaaladaa iskale iyo booliiska dalka oo dhan ka dhexeeya saddexdaa ayaa u ogolaaday ilaa iyo hadda gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay booliiska u shaqeeyaan inay xijaabka xidhaan
kaasi waxa uu ahaa cawaale xuseen cabdi oo ah aqoon-yaha soomaaliyeed oo ku nool dalka kanada kana warramaya booliiska dalkaasi oo haweenka muslimka ah ee booliiska u oggolaaday inay xijaabka xidhaan faahfaahin ayaanu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka kenya oo uu maanta ka furmayo shirka afrika iyo jabaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay gantaal ay talaadadii lasoo dhaafay riday dowladda kuuriyada waqooyi hase yeeshee dhammaan shan iyo tobanka xubnood ee golaha iskuma waafaqin in ay si wada jira arrintaasi u cambaarayaan madaxweynaha golaha ramlaan bin ibraahim oo u dhashay dalka maleeshiya ayaa sheegay inuu jiray dareen guud oo cambaarayn ah balse ay jiri doonaan doodo ku saabsan weedho loo adeegsan doono bayaanka la siin doono saxaafadda kuuriyada waqooyi ee gantaalkan oo ah nuuca ridada dheer ku dul riday gujis amaba ka dul riday gujis waxaana ay tuurtay una tuurtay dhinaca dalka jabaan taasoo keentay in dalalka maraykanka iyo jabaan ay ka codsadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn kow iyo toban askari oo boolis ah ayaa ku geeriyooday qaar kale oo badanna way ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaha qarxa ay saaraayeen lagu weeraray jimcihii magaalada jisre ee koonfurta bari ee dalka turkiga telefishinada gudaha turkiga ayaa tusiyey muuqaalka qaac iyo uuro madow oo laga arkay halka uu qaraxu ka dhacay oo la rumaysan yahay inay tahay xarun ay boolisku lahaayeen shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada istanbul ayuu ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim ku sheegay in kooxna aysan u afduub ku qabsan karin turkiga isaga oo wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixi doonaan weerarkaasi magaalada uu weerarka ka dhacay ee jisre oo ka tirsan gobolka sirnaag ayaa ku taalla xuduudda uu turkiga la wadaago dalalka ciraaq iyo suuriya waxaana halkaasi ku badan dadka kurdiyiinta ah
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedka wadamada afrika iyo jabaan haddaba si aanu faahfaahin ugu helno shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlayo ayaa waxaan waraysi la yeeshay daawud aweys oo ah hafayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka mid ah wafdiga ka qaybgelaya shir madaxeedkaasi waad mahadsan tahay shirkan iskaashiga japan iyo wadamada africa madaxda ku jira shirweynahani ay kulmayaan waa shirkii lixaad la qabto sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashanki ayaa markii ugu horeysay dowlada dowladda japan ay bilowday in ay qabato shirarka noocan ah ujeedkuna waxa uu ahaa in la kordhiyo amaba la kobciyo horumarinta africa dhinaca nabadgelyada dhinaca amniga iyadoo xiriirka labada dhinacna la xoojinayo japanna markaasay xil iska saareyso in horumarka africa iyadu beesha caalamka ay markaasi ugu ololeyso africana ay markaasi kasoo kacdo xaaladaha inta badan wadamada africa ay kusugan yihiin dhinaca saboolnimada iyo amni darada intaasi ayaa ujeedka u ahaa maantana isla arrimo intaasi aan ka fogeyn ayaa shirkaasi looga doodi doonaa oo waxaa laga hadli doonaa arrimaha horumarinta sida horumarinta warshadaha arrimaha caafimaadka arrimaha bulshada iyo arrimo kale oo fara badan oo labada dhinac iska kaashan karaan danna u noqon kara qaaradda africa oo inta badan dalalka ku yaala yihiin dalal soo koraya sidaan ka warqabno madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka mid a wufuudda shirkaasi ka qayb gelaysa maxay tahay qodobada ay soomaaliya sida gaarkaa isha ugu hayso dabcan arrimaha halkani lagu soo hadal qaadayo soomaaliya qaaradda africa ayay ka mid tahay waa arrimo soomaaliya iyaguna khuseeya dhanka kalena soomaaliya waa wadan waa wadan dib usoo kabasho ku jira oo arrimaha halkan looga hadlayo ay muhiimad gaara u leeyihiin marka loo eego dalal kale africa soomaaliya iyo japan marka gaar loo hadlo waxaa ka dhexeeya xiriir aada u wanaagsan sanooyinkan ugu dambeeyana japan waxa ay si dhow ula shaqeynaysay dowladda soomaaliya dhinaca arrimaha dib u dhiska waxaana japan ay kamid tahay wadamada sida aadka u taageera barnaamijyada mashaariicda dib u dhiska ee soomaaliya ka socda marka shirkani fursad ayay u tahay in iyadoo si guud looga hadlayo arrimaha africa soomaaliya in ay kasoo qayb gasho oo ajendooyinka halkaasi looga hadlayaan ay noqdaan kuwo markaasi soomaaliya wax ka baran karto amaba ay noqon karaan kuwo soomaaliya lafahanteeda laga fulin karo oo qayb ka qaata howlaha dib u dhiska haatan socda sidaan ka warqabno waxaa jira dalal badan oo caalamka ah oo iyagu xidhiidh gaara la la yeesha qaaradda africa oo shiro noocana qabta sida turkiga shiinaha iyo hindiya marka maxay tahay muhiimadda ay qaaradda africa u leedahay dunida inteeda kale waxaan filayaa inaad garan karto in africa kheyraad fara badan ay leedahay africa dhul kheyraad kala duwan ay ku jiraan ha noqoto dhinaca macdinta ha noqoto dhinaca hawada ha noqoto dhinaca badaha iyo waxyaaba lamid a inta badan kheyraadka qeybaha kala duwana caalamka waxaad moodaa in wadamada qaar uu kasoo gurmayo africana weli ay tahay meel dihin oo kheyraadku aada ugu badan yahay wadamada africa ku yaala intooda badanna xoriyadda qaatay kontonkii sano ugu dambeeyey amaba ku dhawaad lixdankii sano ugu dambeeyey aysan weli helin xitaa nabadgelyo ay markaasi ku samaysan karaan horumar la taaban karo adeegyada bulshada ee asaasiga lagu heli karo marka maadaama haatan caalamku uu isleeyahay in ay la gaaro waktiga laga faaidaysan lahaa qaaradda africa waxaad moodaa in wadamada ugu waaweyn caalamka ay aada u daneynayaan inay africa soo dhaweystaan oo weliba ay wax la qabtaan waa dhab in wadamada africa horumar uu jiro la sameeyey sanooyinkii ugu dambeeyey balse horumarkaasi ma gaadisna baahida dadka amaba shacabka ay u baahan yihiin marka shirarka noocan oo kale ama ha noqoto india iyo africa ama china iyo africa ama maraykanka iyo africa waxay qeyb ka qaadanayaan in africa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha sida warshadaha arrimaha adeegyada muhiimka caafimaadka in horumar laga gaaro marka intaasi la gaaro ayaa hore looga sii socon karaa o aan filaynaa in qaaradda africa kheyraadkeeda sidii loogu talagalay ay uga faa'iidaysan karto maadaama wadamadan iyagoo xiriirka dhow la sameysanaya africa ay yihiin kuwo xagga technolojiyada ku horeeya xagga dhaqaalaha ku horeeya waxyaabo badanna markaasi ay u faa'iidan karaan dalalka africa
aada ayuu mahadsan yahay daawuud aweys oo ah afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo kadka telefoonka ee magaalada nairobi iigu warramayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington booliska dalka kanada ayaa u ogolaaday in haweenka muslimka ah ee booliska ah ay xirtaan xijaab xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warkaasi ka wareystay cawaale xuseen cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool gobolka albeerta ee dalka kanada
waxa weeye booliiska canada oo dhan national policeca oo r c m p la yidhaahdo wuxuu u dhigmaa f b i da maraykanka oo kale iyo booliiska magaalada edmonton iyo booliiska magaalada toronto saddexdaas qolo oo saddexdaba booliis ah oo labada magaalada toronto iyo midka edmonton waxaa la yidhaha city police magaaladaa iskale iyo booliiska dalka oo dhan ka dhexeeya saddexda ayaa u ogolaaday ilaa iyo hadda gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay booliiska u shaqeeyaan inay xijaabka xidhaan arrintaasi maxaa sababay bay kula tahay Eh, way kala hor horreysay toronto labada kun iyo eh, laba- koob iyo tobankii bay ogolaatay Eh, edmontonna waxay ogolaatay labada kun iyo saddex iyo tobankii midda hadda cusub waxa weeye r c m b ga ama do- booliiska dalka oo dhan ka dhexeeya ee booliiska qaranka ah waxaa sababay eh, laba arrimood midda hore waxa weeye eh, waxay doonayaan booliisku dadka uu adeegayo bulshada uu adeegayo uu shaqaynayo inay cid walba iska dhex aragto oo maxaan ku idhahdayey uu noqdo booliis eh, midkii muslimka ahaa kii tarbanka qabay ee hindiga ahaa kii caddaanka ahaa kii madowgaha marka inclusion waxay doonayaan inay inclusive noqdaan oo ay cid walba iska dhex aragto marka arrinta koowaad eh, oo oo wasiirka eh, maxaan ku idhahdaye public safetyga amniga qaranku uu sheegay waa mida arrinta labaad ee kaliftay waxa weeye waxay doonayaan boqolkiiba labaatan dadka booliiska qaranka u shaqeeya waxaa lagu qiyaasay boqolkiiba labaatan sanadkan inay eh, howlgab noqon doonaan oo shaqada ka fadhiisan doonaan oo ay ay ay ay da'dii shaqada lagaga fadhiisan jiray ay gaadheen marka waxay doonayaan inay shabaqan ay dadka kusoo jiidanayaan iyo sidan ay dadka u u shaqaaleynayaan inay ballaadhiyaan oo ay dad badan oo cid walba ay hesho chines ay shaqada kusoo codsato oo iyaga waxay doonayaan inay shaqaalahooda kor u qaadaan iyo chineska dadku inay soo soo codsadaan shaqadii oo ay applicationno soo gud- gudbistaan taasina waa arrinta labaad Eh, marka labada arrimood baa la odhan karaa booliiska hadda labada kun iyo lix iyo tobanka midka r c m p ga booliiska qaranka ee ogolaada inay gabdhuhu hadday doonayaan gabdhaha muslimiinta inay xijaabka xidhaan labada arrimood baa la odhan karaa way ku kaliftay dadweynaha reer canada intooda kale arrintan sidee u arkaan Eh, dadweynaha canada horta dadka caadiga ihi weli aada umaysan baraarugin arrintan cusub ee ah weli aada umaysan eh, uma uma hadalhayaan oo dadka dadka waxxaqiiqiya iyo dadka arrimaha hoos ula socda unba aada uga warhaya middani way cusub tahay midda r c m b ga laakiin ururka dallad waxaa jirta ururka muslimiinta canada kulmisa ee war-saxaafadeed ay soo saareen aada iyo aad bay yay yay yay usoo dhaweeyeen gabadh u hadashay ururka isaga ururka islaamka dalada dadka muslimiinta ah kulmisa waxay tidhi waa arrin macquul ah oo een, xilligeedii la gaadhay aad baanan usoo dhaweynaynaa marka ururada ku mashquulsan eh, xuquuqul islaamka eh, insaamka xuquuqul insaanka iyo een, dadkan eh, midabka leh ama dadka visible minoritiesca la yidhaahda ee laga tira badan yahay ee midabkooda uu muuqanayo iyo een, eh, eh, inclusiveness-ka eh, dad- ay ay- macnihii een, dadku inay noqdaan ama serviceka dadka loo qabanayo inay noqdaan mid cid walba ay ka dhex muuqato dadka aada u xiiseeya ee ka warhayaay aad bay usoo dhaweeyeen dabcan arrin kasta oo la sameeyo oo ama dawladdu tallaabo kasta ay ku dhaqaaqdo dad waxaa laga yaabaa ay dhibto ama kasoo horjeedsada in la helo marka dhowr qof oo ka hadashay oo arrintaa diidan oo gobol quebec la yidhaahdo oo gobolka dadka french af frenchiga ku hadla ay u badan yihiin degan baa jira laakiin guud ahaan dadka arrintan awalna xiiseyn jiray haddana ka warhaya inta badan qaalibkoodu aad bay usoo dhaweeyeen ma laga yaabaa dadka muxaafadka ah ama siyaasadoodu ay muxaafidka tahay ee ku dhegan dhaqanka dalka canada in ay dood ka keenaan Eh, waa waa suuragal wayna ka keenayaan oo haddaba dad baa qaar ka hadlay baa jira oo een, eh, ururkan eh, booliiska qaranku r c m p baa la yidhaahdaa waa waxa weeye waa calaamad ay canada leedahay oo oo oo dhaqan siday u labistaan iyo siday u dhaqmaan iyo meeshay kasoo jeedaan oo waxa ku jira royal erey erey aarta ugu horreysa waa royal oo boqortooyadii ingiriiska hore bay salka ku hayaan marka waxa weeye een, eh, waa waa macnihi waa cultural icon waa wax dhaqan oo ay aada ugu dhegan yihiin qolada marka garabka midig ee muxaafidiinta ah ee conservativeka ee doonaya inay wax ilaaliyaan oo wax ay xafidaan kuwaasi mar walba way ka hadli doonaan oo waxay eh, ha- kuma noqon doonaan kuma faraxsanaan doonaan laakiin dowladda hadda jirta ee oo bidix dhexa ah dhinaca bidix dhexa ah ee, waa aqlabiyad xoog lena baarlamaanka way ku leedahay arrintanna way xiisaynaysaa oo iyadaa ka shaqaysay oo soo gudbisay oo waxa weeye een, eh, wa- si si diiran oo xoog badan u keentay marka way ka hadhadli karaan dad badan oo diidi ba eh, diidi doonaa jira dad badan oo dhaliili doonaa jira laakiin uma muuqato inay saamayn wax u dhinta ama arrintan dib u celisa inay yeelan doonaan uma muuqato
kaasina wuxuu ahaa cawaale xuseen cabdi oo u waramayey waryaheenna xuseen bare aadan
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dibadbaxayaal ayaa isugu soo ururay jimcihii shalay caasimada dalka zimbabwe ee harare kuwaasi oo dhigay banaanbax ka dhan ah madaxweyne robert mugabe banaanbixii shalay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ilaa iyo siddeed iyo toban xisbi oo mucaarid ah inkastoo ay jireen garaacid iyo tuubooyinka biyaha tuura oo ay boolisku adeegsadeen haddana banaanbaxayaashu waxay ku nagaadeen goobtii ay ku banaanbaxayeen su-aasha hadda la isweydiinaya ayaa ah tani ma waxa ay bilow u tahay isbeddel siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca mise keliya waa mid ka mid a banaanbaxyada caadiga ah ee ciidamada boolisku ay fashiliyaan wariyaha v o e da anita bawel ayaa warbixintan noo soo dirtay waa kan nuur xasan bukhaari muddo bilooyin ah dadka reer zimbaabe waxay wadaan mawjado dibadbaxyo ah oo sii xoogaysanaya bishii abril ilaa iyo saddex kun oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa socod ku maray caasimadda waxna markaasi ay ka cabanayeen guuldarrada dowladda ee dhinaca dhaqaalaha mudaaharaadyo kale ayaa ka dhacay meelo badan oo waddanka ah halka mawduucyo lagu mucaaradayo dowladda aada loogaga dooday baraha bulshada dhexdooda isu soo baxyada ayaa xoogga saarayay keliya magaalooyinka waaweyn laakiin waxaana la ogeyn in ay ku sii fidi doonaan tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah oo dhaqan ahaan ay ku badan yihiin dadka taageersan dowladda banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay ka daaleen saboolnimada keligii talinimo musuq maasuqa iyo gacanta aanan naxariista lahayn ee ay dowladdu kula dhaqanto waxaa kale oo ay sheegeen inay ka daaleen ninka halkaasi dhigay ee waddankaasi soo xukumayey in ka badan shan iyo soddon sano waa madaxweyne robert mugabe laakiin siyaara oken oo ah cilmi baare ka tirsan machadka barashada ammaanka ee magaalada britoria ayaa sheegaysa in inkastoo banaanbixii shalay uu ahaa mid aan caadi ahayn oo ay mucaaradku si wanaagsan uga soo shaqeeyeen uusan haddana xaaladda waxba ka bedeli karin ma dhahayo waa daruuri in tani ay noqoto bartii isbeddelka sababtoo ah soo riixitaanka dowladda ayaa saameynaya dhaqdhaqaaqa banaanbaxyada hal dhinac haddii aan ka fiirino haddii la xagaldaaciyo dibadbaxayaasha taasi waa wax dhici kara talabaad ayaa ah haddii kooxahani ay sababaan is-abaabul dheeraad ah marka waa wax la arki doono hase yeeshee siyaara okon ayaa u malaynaysa in dibadbaxayaasha ay ku xisaabtamayaan arrin qaldan oo ah laga yaabo inay tahay dhaqaalayarida haysata dowladda sababtoo ah miisaanad yarida xagga dowladda waxaa jira su-aalooyin la xiriira awoodda dowladda oo ah ma bixin kartaa mushaaraadka ciidamada booliska si ay u xaqiijiyaan nidaamka iyo kala dambeynta marka haddii banaanbaxyadu ay sii xoogeystaan waxaa jira su-aalooyin ku saabsan jawaabta dowladda ee lacag bixinta ciidamada booliska ee dhowra kala dambeynta iyo nidaamka guud kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa in muddo ahba cambaaraynayay siyaasadda caburinta ku dhisan ee ay adeegsato dowladda dawa mawinga oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegaya in banaanbaxyada sanadkan ee dalka zimbabwe ay ka bilowdeen arrimaha asaasiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha balse arrintu ay sii fogaatay sababo la xiriira jawaabta ay dowladdu bixisay xaqiiqdii tani waxay ku timid maamul xumo ka timid dowladda iyo sidoo kale musuq maasuq baahsan sidaas daraaddeed tani waa waxaa kalifay in dadku ay waddooyinka yimaadaan nasiib darro dowladdu kama aysan jawaabin mana xallin gunta hoose ee waxaa sababay dibadbaxyada laakiin waxay dooratay in ay awood ku dardarto banaanbaxayaasha kuna sii fogaato xadgudubyada xuquuqda dadka dowladda zimbabwe ayaa wacad ku martay inay awood ku muquunin doonto wax ay ku sifaysay shirqool ka dhan ah dowladda oo ay soo maleegeen reer galbeedka laakiin jimcihii shalay kooxda mucaaradka ah ee soo abaabushay dibadbaxyada ayaa halkudhig ka dhigtay sidaa doonto noo garaac laakiin isma dhiibi doonno waxay qorshaysteen in jimcaha soo socda ay qabtaan bannaanbax kale oo ka dhan ah dowladda madaxweyne robert mugabe
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inoo soo koobiyey warbixintii wariyaha v o e da anita bawl halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan bukhaari
kulanto wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii isboortiga haddii aan ku horreyno horyaalka kubadda cagta dalka jarmalka ee bundesliga ee xilli ciyaareedkan ayaa xalay si rasmi ah loo furay kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee bayan munchen ayaa guul la yaab leh ku bilowday kadib markii ay lix gool iyo eber ku dardartay kooxda werdi bremen ciyaartii xalay oo ahayd tii ugu horreysay ee macallinka cusub ee kooxda bayan munik carlo angelotti ee horyaalka bundesliga ayaa goolka koowaad waxaa furay jabi alonso ka hor inta uusan laba gool uusan isdaba dhigin weeraryahanka dalka poland robert lawandaweski oo xitaa dhammaadkii ciyaarta saxiixay goolkiisii saddexaad oo uu ku dhaliyey rigoore goolasha kalena waxaa kala qaybsaday kabtan philip lam iyo frank ribry ciyaaraha kalena caawa ayay dhici doonaan waxaana ugu muhiimsan kuwa dhex mari doona kooxaha brushi dortmund oo martigelin doonta kooxda mens iyo ciyaarta kale ee dhex mari doonta bayer liverkusen oo wajahaysa kooxda brushi mongen gradbach dhinaca kalena laacibkii hore ee kooxaha arsenal iyo barcelona iyo sidoo kale xulka dalka france terry andry ayaa loo magacaabay kaaliyaha tababaraha xulka qaranka beljimka endri ayaa ku biiraya kaaliyayaasha macallinka lagu magacaabo roberto martines oo u dhashay dalka sbain oo dhowaan loo dhiibay xulka qaranka beljimka kadib markii uu shaqada ka tegay tababarihii hore mark wilmots martines oo horey u soo leeliyey kooxo ka dhisan dalkaasi ingiriiska ayaa waxa uu kulankiisa ugu horreeyo maalinta jimcaha uu wajihi doono ciyaar saaxiibtinimo oo uu beljimka la yeelan doono xulka kubadda cagta ee dalka sbain
waatay nuurow goorahanba waxaad la socotay wararka ciyaaraha ee u dambeeyey adduunka sidaan ka warqabnana waxaa goodhowta lasoo saaray ama maanta lasoo saaray wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan ciyaaraha champions league ama horyaalka kooxaha yurub bal haddaba isku aadkooda siduu noqday inoo faahfaahay xuseenow horta horyaalka kubadda cagta ee kooxaha yurub runtii waa kan ugu xiisaha badan ee kubadda cagta adduunka marka laga soo tago koobka adduunka sanadkanna waxaad moodaa in kooxo badan ay iswajahayaan haddii aan eegno sida laysugu aadiyey kooxaha iyadoo isku aadkan jimcihii shalay lasoo saaray gruubka koowaad waxaa ku jira kooxaha baris san german arsenal basel iyo lodogortis gruubka bna waxaa is arki doona kooxaha benfica napoli dinamo kef iyo beshiktash gruubka c waxa ay kooxuhu isugu aadi doonaan sida tan barcelona iyo manchester city ayaa gruubkaas ka wada muuqda waxaana xusid mudan xuseeno in xilli ciyaareedka lasoo dhaafana ay is arkeen labadan kooxood mongen gladbach iyo celtic ayaa ka mid ah sidoo kale gruubka dna waxaa ku jira kooxda bayan atletico madrid b s v iyo rostov gruubka e waxaa isku wajahaya kooxaha c s k ee moscow iyo liverkusen tottenham iyo monaco ayaa sidoo kale ku jira real madrid oo kooxda maaragtay difaacanaysa horyaalnimada yurub ah dortmond sporting iyo lega ayaa ku wada jira gruubkaas gruubka kale ee g waxa ay kooxuhu isugu dhaceen sidatan kooxda haysata horyaalnimada ingiriiska ee lester iyo porto clabrook iyo copenhagen ayaa ku jira halka gruubka ugu dambeeya ee h ay kooxuhu isugu aadi doonaan sidatan ama ay isugu aadeenba juventus oo haysata horyaalnimada talyaaniga ayaa waxay isarki doonaan sevilla leon iyo dinamo zigreb aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ciyaaraha adduunka wax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal welida kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatan aynu ku danasanna mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan saaka idiin soo xulnay
waa hagaag heestaasi dabacsan ayaan ku soo xiraynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Rig rig